inuu shahaadada galo oo kuma dhawaaqi kari waayo waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada u fool xun oo waxa weeyaan murugadeeda leh in qof muslimin shahaatooyinka uu ku dhawaaqi kari waayo ama macnahooda uu garan waayo almartabatu thaaniya martabada labaad ee kamida maraatibta diintu tii koowaad samayna waa islaamke alimaanu iimaanka wey oo iimaankana waxaa looga jeedaa ictiqaadka qalbiga oo shay kastoo layna amray inaynu aaminin qalbiga ka ictiqaadno wa inaynu ictiqaadno saasoo kale carabka dhawaaqa shahaateenka lagaga dhawaaqayo waa iimaan wax allaale waxaa cibaadaad iyo khayr aynu samaynaynaana dee iimaanka kamid wa huwa iimaanku bu uri sheeku bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan gobol bidcun waa dhowr iyo wa sabcuuna toddobaatan shucbatan gobol oo iimaanku waa shay ballaadhan oo dee jis kura ma anigan kuri wax allaale waxaynu khayr samaynaya iimaanku kamid salaadaynu tukanay cilmigaanu dhegeyna khayrkaanu dhegaysanay soomkii xajkii acmaal lkhayr oo dhan ayaa iimaana iimaanku waa fara badanya marka faaclaha iimaanka goboladiisa waxa ugu sarreeya qawlu laa ilaha ila allahu odhaahda la yidhaahdo laa ilaha ila allahu la yidhaahdo iyadoo macnaheedana la garanayo laga dhab sheegiyo de lagu dhaqmayo wa adnaaha gobolada iimaanka waxa ugu hooseeya imaadat laadaa dhibka in laga leexiyo oo laga baydhiyo can iariiqi jidka dadka iyo xoolaha ay marayaan iimaankaas ay taa lafteedu kamid haddaad qodax aragto haddaad quraarada aragto haddaad qoy aragto haddaad dhagax aragto jidka yaala inaad ka qaado weliba niyo wanaagsan adoo la imanaya arrinkaa ajar ku dalbaya iimaanku arrinkaasi kamid waxaanu tilmaamay rasuulku alayhi salaatu wasalaam nin sidaa jannada isugu laba rogaya oo sababta uu ku galayna ahayd iimaankiisa iyo tawxiidkiisa kadib geed waxa weeyaan wadada kusoo baxay oo dadka dhibi jiray inuu ka jiray marka ayaan la yaraysanin acmaasha noocaasi waxaana taasi ay tusinaysaa danta guud in laga shaqeeya sida iimaanka ay uga mid tahay ama inaad anaani noqoto aad tidhaahdo aniga anuu maxaan leeyahay iyo aniga maxaa iga kuseeya aniga maxaa iga soo gelaya ummadda muslimiinta dantooda guud waa inaad ka taliso waxa iyaduna iimaan iimaan daciifnimo ah halkii jidka muslimiinta ay marayaan wixii dhibaya ad ka leexin lahayd ina adigu aad dhigto sababad baa rasuulku ui alayhi salaatu wasalaam waxyaabaha nacdasha waajibiye iska ilaaliya oo maxaa kamid a inaad xaajayaada ku gudato dariiqii dadku ay marayeen iyo meelaha biyaha ay uga aroorayaan iyo kayntii ay harsan lahaayeen arrimaha noocaasa dadku ay yaraysanaya waa arrimo khatara oon ciyaari lahayn walxayaau xishoodkuna shucbatun waa gobol min aliimaani iimaanka ka mid a xishoodkuna waa akhlaaq wanaagsan oo wanaagga inaad samayso kuu kixisa xumaantana kaa reeb xishoodkuna waa khayr alxayaau laa yati ila bilkhayr buri rasuulku xishoodku wanaagun bu la imanaya alxayaau kulluhu khayr xishoodka o dhami waa khayr xishoodka loo jeedaana waa akhlaaqda wanaagsan ee wanaagga samayntiisana kuu kicinaysa xumaantana kaa reebaysa iimaanka ayuu ka mid haddii lagaa waayona macnaheedu waa iimaan la-aan oo rasuulku wuxuu yihi xishoodka iyo iimaanka ayaa la xidhiidhiyey oo la isku xidhay faida irtafaca axaduma irtafaca alaakr markuu midkood meesha ka baxo ka kalena waa raacaya haddii iimaan la waayo xishood ma jiraya bal dadka bilaa iimaankaa waxaay samaynayaan xishood maaya haddii waxa weeyaan xishood la waayana macnaheedu waxa weeyaan iimaan ma jiro waa xidhiidhsan yihin labadaas wuxuu uhi sheekhu waa arkaanuhu iimaanka arkaantiisuna sitatun waa lix rubolkood waa an tu'mina billah waa inaad ilaahay rumayso oo macnaheedu yahay ilaahay jiritaankiisa inaad rumayso oo rabbinimadiisa aada rumayso oo kelidii inuu cibaado xaq u leeya waa inaad rumayso oo ilaahay magacyadiisa wanwanaagsana kitaabka iyo sunada kusoo arooray waa inaad rumayso oo tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa dhameydka tira waa inaad rumayso marka le ilahay waa inaad rumayso maaha macnaheedu jiritaankiisu inaad rumayso inuu saa mid rumaysan ilaahay inuu jiro oo haddana gaalo inta aan muslim ku noqon waa inuu afarta arrimoodba rumayso jiritaankiisa rabbinimadiisa inuu cibaado keliga xaq u leeyahy magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa dhamayska tira an tumina bilah macnaheedu waa taa wamalaaikati ilahay malaaigtiisana waa inaad rumayso malaaigtu waa waa jamcu malak waana caalam ayb oo inaga maqan oo makhluuqaadka ilahay kamida oo sida rasuulkeenu inoo sheegay alayh salaatu wasalaam nuur baa laga abuuray malaaigta si xadiidka caaisha muslim ku jira u tusinay khuliqat malaaikatu min nuur waa kuwa ilaahay caabuda subxaana watacaala oo cibaadada ilahay aan iska kibirin waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun yusabixuuna leyla wanahaara laa yafturuun waa malaaigta kuwa ilahay agtiisa jooga inaan cibaado iska kibrin lahayn ee hal iyo habeen aan cibaado ka daalahayn ilahayna waa ka amar qaataanoo ilahay wuxuu faro ma caasiya laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laakiin maaha iyagu kuwo rabbinimada wax ku leh ama ilaahnimada wax ku leh waxba kuma laha iyaga cibaado waxba lagama siin karo rumaynta malaaigta la rumayna waxaa soo gudagelaysa bal horta waa in la rumeeyo in malaaig shay la yidhahdo inay jiraan waa in la rumeeyo oo dee qur-aanka lagu sheego sunada lagu sheego ilahay naga warramo kuwa kamida magacyadooda laynoo sheegeen waa in magacyadooda rumayno oo malagga waxyiga keenay in jibriil la yidhahdo qur-aanku inoo sheeg aynu magaciisaasi ay rumey mikaail baa laynoo sheegay malagga roobka uqaybsan isaguna malagga dadka nafta ka qaado malakul mawt la yidhahdo waa laynoo sheegay wahaakada kuwa magacyadooda noo sheega waa inaan rumayno kuwa aan magacyadooda laynoo sheegina duudubaha waa inaan rumayno kuwa kamida sifaadkooda laynoo sheego waa inaan rumayno waa khalqi ilaahay u abuuray rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam malaku jibriil ayaan ku arkay sidii qaabkii ilaahay u abuuray isagoo la lix boqol oo garab oo garab kasta jihada uu kaa xigo u daboolay oo khalqi cadiim wey ilahi subxana watacala u abuuray waxaa kaloo rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay malag malaa'igta kamida oo carjawda dhagtiisa iyo garabkiisa loo kala soconayo sita miya sana lix boqol oo sano masiro loo kala socdaa ileg oo ilaahay subxaana watacaala haddana caabuday bal khalqigaa cadamadiisa iyo weynadiisa bale haweenteeda meeg mare kaa lagu eego kaasee ilaahay caabudayo marnaba xumaan aan isku dayahay markaasa adoo khalqigaana daciifkaa ilahay aad ka xishoonana xumaan aad dhex dabaalna wuxuu kuu diran aad kasoo baxaay kuwa kamid ah acmaashooda laynoo sheegay in acmaashooda rumayno oo dee malaku jibriil waa malagga waxyiga uqaybsan ee rususha ukeena israafiil waa malagga suurta afuufi doona marka qiyaamo uu kacayo ee khalqigana la soo saarayo wixii dhintay malakulmawt oo cazraaiil in la yidhahdaa may sugnaan malakulmawtka cazraaiil inuu magacaa leeyahy qur-aankana kumay soo aroorin sunno saxeexana kumay soo aroorin malakulmawt unbaa qur-aan kusoo aroortay qul yatawafaakum malaku lmawt aladi wukila bikum sidaas oo kale malaaigta malagga loo diro isagana naar oo khaazinu naara malaaig baa iyaguna jira loo qaybiyey ilmaha dee caloosha ku jiro malag baa loo dira waa tilayiri oo la yidhaha adar kelmadood qor inuu shaqiya iyo inuu saciidi iyo risqigiisa iyo ajashiisa iyo inuu yahay lab iyo inuu dhadigii qaar baa jira innaga laynoo qaybiyey oo xafada ah malaaig baa ku ilaalinaysa markaa iska hurudi afka kale jidka hor yaa kaa ilaa inay baado afka kaaga xaroodaan ilahay malaaig buu kuu diray subxana watacala ku ilaalin qaar baa kaloo lagu raaciyo waxa ad leedahay waxaad falaysaba diiwaan gelinaya malakulmaanka kuwa kaalmeeya musaacidiina baa jira oo nafaha qaarkood baa dadka qaarkood baa marka lahaa naftooda lahaa soo bax sa rasuulku sheegay naftu ay jirka ku kala cararaysa oo inay soo baxda ay diiday kaasaa la garaacaya oo xoog malaaigtaasi nafta ay kaga saarayaan ay kaga qaadaya markaa kuwa malaaigta kamida in laynoo sheegay munkar iyo nakiir waa kuwa qabriga iyaguna dada ku imtixaamay wey ee su-aalaha ku weydiinaya kuwa magacyadooda laynoo sheegayna waa inay magacyadooda rumayno wa kutubihi ilaahay kutubtiisana waa inayn rumayno ilahay kutubta uu soo dejiyey inay xagga ilaahay ka timi oo xaq ay ahayd kutubta kuwa magacyadooda laynoo sheego waa inaan rumayno sida tawraat iyo injiil iyo zabuur iyo waxa weeyaan diinte alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala alihi wasaxbihi waman ihtada bihadihi ilaa ywm اddiin isu dhawaada baaraka allahu fiikum koonayaasha fadhiistay xalaqada kusoo dhawaada ee kamid ahaa duruusta aynu ka qaadanaynay kitaabka la yidhaahdo al-usul halaath asalada saddexda ah waxaynu ku jirnay asalkii labaad oo ahaa macrifatu diin alislaam diinta islaamka qofku inuu garto biladilla uu ku garto waxaa markaa uu sheegay mualifku raximah llah diinta islaamku inay ka kooban tahay saddex martabadood alislaam alimaan alixsaan waxaynu markaa qaadanay islaamku inuu leeyahay shan rukun oo ah shahaadateynka rugga koowaad salaada soomka xajka iyo zakada waxaynu ku guda jirnay markaa iimaanka oo isaguna lahaa lix rukun waxaynu ka hadalnay rugka koowaad oo ah aliimaanu billah ama an tu'mina billah inaad allah rumayso rukunka labaadna wuxuu ahaa an tu'mina bilmalaaika malaa'igta inaad rumayso rukunka saddexaad oo darsigeenu caawa ka bilaabmi doono oo xalay aynu ku istaagnay wa kutubihi ilaahay subxaanahu watacaala kutubtiisana waa inaad rumayso kutubtana waxaa looga jeedaa ta ilaahay uu kusoo dejiye rusushiisa xikmadda ilaahay uu ka lahaa soo dejinteedana waxay ahayd naxariis ilaahay addoomihiisa u naxariisanayo iyo si addoomaha loo hanuuniyo khayrka adduunya iyo khayrka aakhirada loo baro iyo si addoomaha xujada loogu oogo oo hadhow tole aanay u odhan annaga waxba nalooma sheegin waxbana namay soo gaadhin rumaynta la rumeeyo kutubta waxaa soo gelaya in la rumeeyo inay xagga ilaahay ka timi oo hadalkii basharka iyo khalqiga aanay ahayn kutubta magacooda lanoo sheego waa inaynu magacyadooda rumayno sida qur-aanka iyo tawraad oo lagu soo dejiyey nebi muuse calayhi salaatu wasalaam injiil oo lagu soo dejiyey nebi ciise azabuur oo la siiyey nebiyullahi daawuud calayhi salaatu wasalaam suxufu ibraahim oo nebiyullaahi ibraahim la siiyey suxufu muusana culimada qaarkood waxay idhahdaan waa tawraadu qaarkoodna waxay dhahaan waa kitaab labaad oo la siiyey nebi muuse kuwo badanna laynooma magacaabo iyagana guud ahaan baynu rumaynayna waa in lagu camal falo kutubtaasi inta aan la nasakin laakiin marka la nasakay xukumkooda meesha laga saaro kii nasakha ayuun baa lagu camal falaya kutubtaas oo dhan waa la nasakay waxa lasoo reebay qur-aanka isaga ayuun baa lagu camal falaya marka wa rusulihi rusushiisa in la rumeeye ayaa kamid ah arkaanta iimaanka rususha waxaa looga jeedaa kuwa ilaahay uu diray subxaana watacaala oo ilaahay uu u waxyooday sharci iyo diin uu farayna dadka inay gaadsiiyaan ilaahay subxaana watacaala rusushaasi uu soo diray waxay ahaayeen rag dhammaantood wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhi waxaa la yihi nebi maxamed oo adiga horta rag ayuun baanu diray aan u waxyoonay oo nebi maxamed rusushii ka horreysay rag bay wada ahaayen rasuul nebi maxamed ka dambeeyaana mama jiraba rag iyo dumartoona rusushaasi waa in la rumeeyo inay yihiin kuwo saadiquuna oo run sheegaya oo risaaladaasi lala soo diray xaq tahay dadka rasuulkula beeniyo rususha ilaahay kamidana wuxuu ka dhigayaa rususha o dhan inuu beeniyey si ilaahay uhi kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin nuux qoonkiisii rusushii ay beeniyeen buu ilahay yidhi markay nuux beeniyeen waxaa taa ka dhashay inay rusushoo dhan beeniyeen waxaa kaloo loo baahan yahay rususha kuwa magacooda laynoo sheegay inaynu magacooda rumayno shan iyo labaatan rasuul ayaa magacooda lagu sheegay qur-aanka qaarna waxaa lagu sheegay sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kuwa aan magacooda laynoo sheegin in laynooga qisoona guud ahaan baynu u rumaynayna walaqad arsalnaa rusula min qabli minhum man qasasnaa calayka waminhum man lam naqsus calayka bu ilahay nabi maxamedo hortaa rasuul baanu dirnay waxaa kamida kuwa aanu kaaga qisoona aanu kaaga sheekaynay iyo kuwa aan lagaaga waraminba waa leeyi waa in lagu camal falo rusushaasi sharciga iyo diinta ay la yimaadeen waxaa rususha ilaahay ku khatimo oo ku gabagabeeyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo dadka o dhan waxaa waajibku inay nebi maxamed raacaan ma kana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama nabiyiin nebi maxamed waa rasuulki ilaahay waana ka nebiyada lagu khatimay rasuulkuna wuxuu yihi laa nebiya bacd nebi aniga iga dambeeya ma jiro nebi maxamed dabadi qofka sheegtay inuu yahay nebi ama rasuulna inuu beenaalo yahay ayaa inoo cad qofka raaca ee rumeeyaana wuxuu noqonayaa mid gaaloobay oo beeniya aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiisaa tilmaamaysa nebi maxamed inaanu nebi ka dambeyn wuxuu yihi sheekhu walyawm alaakhir waa in la rumeeyo maalinta aakhiro alyawm maalinkii alaakhiri ee dambeeyey waa maalinka u dambeeya maalmaha ayaamu dunya waa maalinka ay ku dhamaanayso ay ku intihoonayso waxaana looga jeedaa rumaynta la rumeeyo yawmul aakhirka waa in la rumeeyo dadka in lasoo saari doono kuwii dhintayna nafta lagu celin doono marka suurta la afuufo sida ilahay ui kamaa badana awala khalqin nuciidu wacdan calayna ina kuna faaciliin sidii markii hore aan u abuurnay baan usoo celinaa bu hi ilaahay subxaana watacaala marka in lasoo saariyo dadku markay dhintaan waa in la rumeeyo uma inakum bacda dalika lamayituun uma inakum yawma alqiyaamati tubcatuun bu ilahay markuu ilaahay ka waramay abuurka ibni aadamku maraatibtii uu maray ayaa wuxuu yihi intaa kadib waad dhimanaysa dabeetana maalinta qiyaamo ayaa laydin soo saaraya oo waxa weeyaan laydin soo noolaynaya waa in la rumeeyo xashayga dadka in lasoo ururin doono oo garoon cad lasoo tubi doono sida rasuulku yihi yuxsharu nnaasu yawma alqiyaamati xusaatan gurla dadka waxaa lasoo ururin doonaa maalinta qiyaame iyagoo wixii jirkooda laga gooyay inuu ku yaalo oo ay kabalaa yihiin oo ay qaawan yihiin xikmada laga leeyahay soo ururintooda iyo qiyaamuhuna waxay tahay in addoomaha la abaalmariyo kii wanaag shaqaystana wanaag lagu abaalmariyo kii xumaan shaqaystana xumaantaasi waxa weeyaan wuxuu ku kasbaday uu helo oo dee suurtagal maaha addoomahan isku dhex jire qaar ilaahay ay ka amar qaateen ee qaar amarka ilaahay ay diideen qaar ay gaaloobeen qaar ay islaameen in la yidhaahdo sida xooluhu bay iska dhimanayaano dabeeta waxba kama dambeeya suurtagal ma taasi xikmada ilahay waa khilaafsanta xikmada ilahay markaa waxay keensatay in lasoo saaro alimaan bilyawm alaakhir waxaa soo gudagelaya in xisaabta la rumeeyo iyo abaalmarinta oo la isxisaabinaya ina ilayna iyaabahum buu ilahay yihi dadka xaggaygaa loo soo celinaya uma ina calayna xisaabahum kadibna dushayada waxaa inaanu xisaabino ilaahay subxaana watacaala waxaa kaloo tilmaamay in acmaashooda loo miisaami doono oo miisaan cadaalada la dhigi doono maalintaasi qiyaame waxaa soo gudagelaya alimaanu bilyawmi alaakhir in jannada iyo naarta la rumeeyo oo mukalafiinta jinka iyo insigu in qaarkoodna janno ay ku dambayn doonaan qaarkoodna naar ay ku dambayn doonaan sida ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay qur-aankiisa in fara badan uu kusoo celceliyey dikru jannati wannaar waxaa kaloo soo gudagelaya rumaynta qiyaamaha la rumeeyo in mawtka la rumeeyo dhimasho dadku inay dhimanayaan sida nebi maxamed lagu uri inaka mayitun wa inahum mayituun adigu waad dhimanaysaa iyaguna way dhimanayaan uma inakum yawma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasibuun kadib ilahay agtiisaad ku doodaysaan maalinta qiyaame kadib dhimashadaasi ibni aadamka waa la aasaya marka la aasay xabaan lagu rido kadib waxaa dhacaya fitnat lqabr waa in iyadana la rumeeyo in qabriga lagu imtixaamayo oo saddexdaa su-aalo la weydiinayo man rabuk ma diinuk man nabiyuk waa in la rumeeyo cadaabulqabriga iyo naciimkiisa oo dadka xabaalaha ku jira labun bay uqaybsamaan kuwa xabaalahaasi lagu cadaabayo iyo kuwa xabaalahaasi lagu jameeyey oo nicmo iyo waxa weeyaan khayr ku jira rasuulkuna wuxuu yihi haddaanan ka baqana inay is-aasi weydaan ilahay waxaan ka baryi lahaa inuu cadaabulqabriga wax idinka maqashiiyo kadib wuxuu yihi rasuulku intuu saxaabada kusoo jeestay tacawadu billahi min cadaabi naar war ilaahay ka magan gala cadaabka cadaabta naar wuxuu ku celiyey rasuulku laba jeer kadib wuxuu yihi tacawadu billahi min cadaabi lqabr war ilaahay ka magan gala qabriga cadaabtiisa qaaluu nacuudu billahi min cadaabi lqabr waxay dhahaan saxaabadu ilaahay baanu ka magan gelaynaa qabriga cadaabtiisa qaala tacawadu billahi min alfitna maa dahara minha wamaa baطn ilaahay ka magan gala fitnada teeda muuqatiyo teeda qarsoonba qaaluu nacuudu billahi min alfitna ma dahara minha wamaa baطn ilaahay baanu ka magan gelaynaa bay yidhahdeen wuxuu yihi rasuulku tacawadu billahi min fitnati dajaal dajaalka cawaran fitnadiisa ilaahay ka magan gala qaluu nacuudu billahi min fitnati dajaal ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ayuu ku tilmaamay in dadka qaarkood qubuurta lagu cadaabayo qaarna ay nicmo ku jiraan sida rabbi uu yihi aali fircoon markuu ka hadlayo waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayawma taquumu saaca adkiluu aala fircawna ashadda alcadaab wuxuu ilaahay leeyahy fircoon iyo kuwii raacay waxaa ku degay cadaabka wafri gelinka hore iyo gelinka dambeba naar baa loo bandhiga oo qubuurtooda markay ku jiraan maalinta qiyaamana cadaabka ugu daran baa la gelinaya cadaabulqabriga waxyaaba sababaa jira waxaa kamida qofka oo aan kaadida iska hagaajin najaasada waxaa kamida waxaa la idhaha namiimada dadka oo la isku diro oo balaayo la dhex dhigo waxyaabaha cadaabulqabriga keena ayay ka mid tahay waxaa kaloo cadaabulqabriga keenaya ribada oo la cuno beenta la sheego ee dadka lagu dhex faafiyo qofka oo qur-aanka waxa weya inta uu barto haddana aan ku camal falin oo lumiya oo waxba aan kasoo qaadin waa farabadantay asbaabta markaa cadaabulqabriga keenaysa wuxuu leeyahy sheekhu raximah llah watu'mina inaad rumayso weye bilqadari qadarkii inaad rumayso khayrihii khayrkiisa iyo sharihii sharkiisaba oo macnaheedu waxa wey waa inaad rumayso ilaahay subxaana watacaala shay kasta inuu ogaa intaanu dhicinba guud ahaan iyo gaar ahaanba ilaahay inuu ogaa oo ilaahay ashyaadan intaanu abuurin ayaa shay weliba wuxuu noqon dooniyo siduu udhici dooniyo goorta u dhici doono ilaahay uu ogaa waa inaad rumayso ilaahay shay kaste inuu u qoray siduu u ogaa inuu udhici doono oo lawxul maxfuudka lagu sajilay waa inaad rumayso wax allaale waxa caalamka ka dhacaya inayi wax ilaahay uu doonay waxaanu ilaahay doonin caalamka kama dhacaan laakiin waxyaabaha caalam ka dhacaya waxay uqaybsamaan kuwa ilaahay uu jeceliyo raalli u kayi sida iimaanka iyo islaamka iyo khayrka iyo wanaagka iyo kuwa ilaahay subxaana watacaala aanu raalli ka ahayn sida kufriga iyo macsiyada oo aanu jeclayn waa inaad rumayso caalamka wax allaale waxaa jira inuu ilaahay abuuray soo horaday noo soo martay allahu khaaliqu kulli shay oo xataa addoomuhu camalkooda iyo shaqada ay qabanayaan ilaahay baa abuuray subxaana watacaala marka qadarka ma banaano in loo daliishado macsiyada oo qofku intuu macsiyada uu sameeyo uu yidhaahdo waxaan u samaynaya ilaahay bay qadaray hada laa yajuuz mushrikiintaa shirkigooda u daliishan jiray qadarka oo odhan jira haddaanu ilaahay doonin shirki maanaan samaynin addoomuhuna ma khasbana oo dee ikhtiyaar bay leeyihiin iyo awood iyaga kala doordooranaya ama xumaanta samaynaya ama wanaagga samaynaya ilaahayna muu khasbin subxaana watacaala ee ikhtiyaar iyo qudro awood ayaa ilahay uu siiyey wuxuu yihi sheekhu raximah llah wadaliil waxa u daliila calaa hadihi alarkaan arkaantan iyada asitati lixda lixdaasi rukun ee arkaan liimaan la yidhaahdo waxaa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi laysa albira wanaaggu maaha an tuwalluu wujuuhakum wejiyadiina inaad u jeedisaan qibala almashriqi xagga qorax ka soo baxa iyo almagribi xagga qorax ka dhaca maa wanaagu intaas walaakina albira hase yeeshee ee wanaag iyo khayrku man aamana billahi ka ilaahay rumeeye wuxuu sameeye wey oo rumaynta ilaahay la rumeeyo ayaa khayrkiia waa rukunkii koowaade kamid ahaa arkaanta iimaanka walyawmi alaakhiri maalinta qiyaamana rumeeya waalmalaa'ikati malaa'igtana rumeeya waalkitaabi kutubtiina rumeeya waalnabiyiina nebiyadana rumeeya wanaag waa kaas laakiin doodii ay ku kiciyeen nimanka kufaarti markii qiblada la bedelay ee xaggii waxa weeyaan baytulmaqdis ee loo jeesan jiray layihi ka jeesto kacbada xaggeeda u jeesa ayaa waxaa la leeyahay jeesjeesashadu iyadu muhim maaha waxa weeyaan idinka wax idinka quseeyaa ma jiraan ilaahay o maydaan rumayn oo yomulaakhir maydaan rumayn oo malaa'igtii oo kutubtii oo nebiyiintii beri iyo galbeed loo jeestaa markaa maaha taqwo iyo bir iyo wanaag iyo khayr laakiin khayrkii wanaag waa arkaantaas wey marka iminka halka waxaa lagu sheegay shan rukun baa lagu sheegay oo kamid a arkaantii iimaanka alimaanu billah alimaanu bilyawmi alaakhir alimaanu bilmalaaika alimaanu bilkutub alimaanu bilambiya marka maxaa hadhay qadarkii saa ogeed baa sheekhu isaga daliil gooniya u keeno wuxuu yihi wa daliilu lqadari qadarkana waxa u daliila inuu ilaahay shay kasta qadaray qawluhu tacaala ba u daliila hadalka ilaahay uu yihi ina kula shayin anagu shay kastaba khalaqnaahu waanu abuuray biqadarin qadar baanu ku abuuray saasuu leeyi ilaahi subxaana watacaala marka qadarku inuu yahay shay jira oo ilaahay shay kasta uu sii ogaa oo uu qoray oo uu doonay oo abuuray ayaa aayadda qur-aanka ayna tusinaysa halkaa markuu sheikhu ku dhameeyey arkaantii iimaanka waxa uu galay martabadii saddexaad ee kamid ahayd maraatibta diinta islaamka wuxuu yihi marka almartabatu thalitha martabada saddexaad waa alixsaan ixsaanka wey ixsaanka luqahaan waxaa la yidhaahdaa alitqaan shayga in la hagaajiyo sida ugu haboon loo qabto ixsaanku sharci ahaanna laba u qaybsamaa ixsaan ilaahay lala galo iyo mid khalqiga lala galo ixsaanka ilaahay lala galo subxaana watacaala alixsaanu maca allah rasuulkaa fasira oo dee macnihiisu waxa weeye inaad ilaahay u caabuddo sidii aad aragtid oo kale waayo haddaanad adigu ilaahay arkahayn ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa ku arka alixsaanu maca allahi waa kaa ixsaanka khalqiga loo sameeyana waa saddex arrimood inay khalqigu wanaag kaa helaan mid diiniyadiyo mid adduunyada waxaad ku dhaarto inay dhibkaaga ka nabad galaan iyo weji furfuran oo farxad iyo furfurnaan ay ka muuqato inaad ku qaabishid saddexdaa arrimood ayaa alixsaanu maca alkhalqi ah oo khalqiga wixii aad u qaban karaysa haddaanad u qaban ixsaan umaad samayn dee haddaanad dhibkaaga ka haysanna ixsaan umaad samayn oo carabka iyo gacanta hadaanay ka nabadgelin haddii waxa weeyaan weji furfuran aad kula kulminna oo weji macbuusa noqoto cadowna ay ka muuqatana ixsaan umaad samayn saa ogeed buu rasuulku wuxuu yihi waar wanaagga ha yaraysanina haba ahaado wanaaggaasi inuu midkiin walaalkii kula kulmo weji furfuran ixsaanka marka waxaa loo baahan yahay dadka iyo khalqiga kaleba in ixsaan loo sameeyo oo rasuulku wuxuu yihi ina allaha kataba alixsaana cala kuli shay ilaahay shay kaste in waxa weeyaan same iyo wanaag loo sameeyo ayuu faral yahay faida dabaxtum faida qataltum faaxsinu lqitl markaad shay dilaysaan dilkiisa laydin baneeyey qaabkaad u dilaysaan hagaajiya oo ixsaan fi lqatli sameeya waida dabaxtum faaxsinu ljibx markaad wax gawracaysaanna qaabkaad wax u gawracaysaan hagaajiya rasuulku wuxuu arkay nin neef gawracaya oo intuu qoorta kaga istaagay mididii ku dullisanaya markaasuu yihi warma waxaad doonaysaa inaad laba jeer disho mididaada marka hore hafayso ixsaan baa markaa loo baahan yahay maca alkhalq in waxa weeyaan xayawaanaadka xataa aad aragtid iyagoo dhibaataysan haraadan gaasaysan inaad wixii aad u tari karsid aad u tarto wixii aad siin karaysidna aad siiso inay xataa gacmahaaga ay ka nabad galaan xayawaanaadka aan mu'diga ahayn oo dadka aan dhib ahayn inaad ka disho ma ama aada dhibaatayso waa lagu weydiinaya wuxuu yihi sheikhu marka almartabatu thaalita martabada saddexaad alixsaanu wey ixsaanku markaa ruknu waaxidu waa rukn qura isagu wahuwa waxa weeyaan isagu an tacbud allaha ilaahay inaad caabudo kaanaka taraahu sidood aragtid oo kale oo aad shaahidaysid oo kale waa inaad u caabudo fain lam takun taraahu haddaanad arag ilahay subxaana watacaala fainahu yaraka isagaa ku arka hadduu ilahay ma arkaysid adduunyada intaad joogtid laakin ilahay isagaa ku arka marka ilahay subxana watacaala waxaa loo baahanya inaad muraaqabo ula timaado oo hadal markaad ku hadsidaad tidhaahdo ilahay waa imaqlaya ina allaha ilaahay maca aladiina kuwii buu la jiraa oo u gargaaraya itaqow ilaahay ka cabsaday taqwaduna waa maxay anlaa yaraaka allahu xaytu nahaak wa anlaa yafqadaka xaytu amarag ilaahay meeshuu kaa reebo inaanu kugu arag iyo wuxuu kaa reeba adoo samaynaya meeshuu ilaahay subxaana watacaala ku farayna waa inaanu kaa waayin iyo wuxuu ku faray inaad la timaado oo taqwadu waa dib min alitiqaayo waa waa shay aada naarta isaga dhigayso weeyaan amarkii oo aad la timaado iyo xumaantii oo aad ka tagto ayaad naarta isaga dhigaysa kaa taasaa gaashaa naarti kaaga ah taqwadu marka waa taas sababeed buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fattaqu naar walow bishiqi tamra waar naarta wuxuun isaga dhiga walow timir teexeedna ha noqoto marka wanaag kastoo aada samaysaa waa gaashaan aada naarta isaga dhigayso xumaan kastoo aada ka tagtaana waa ka tegistaasi waa gaashaan naarta aada isaga dhigayso taqwadu markaa waa taa ilaahay kuwa markaa ilaahay ka cabsade wuxuu amray ina la yimaado wuxuu ka reebay ina ka taga ayuu la jira uu gargaaraya iyo waladiina kuwa iyagu waladiina kuwa hum iyagu muxsinuuna ixsaanka samaynaya ixsaan maca allah aynu tilmaanay iyo ixsaan maca alkhalq waqawluhu tacaala ba udala ilahay ui watawakal tala saaro oo cusko arrinkaaga udhiibo cala alcaziizi allaha awooda badan alraxiim ee ku sifaysan naxariista addoomihiisa soo gaadha alladi allaha yaraaka ku arka xiina taquumu markaad istaagayso ee kula socdo istaagga aad istaagayso ood salaada istaagayso iyo wataqalubaka isgedgedigaaga fi saajidiin kuwa tukanaya dhexdooda aada gadgadoonaysa marna aada istaagaysid marna aada rukuucaysid marna aada sujuudaysid ilaahay waa ku arkaa waa kula socda inahu huwa ilaahay isagu asamiicu waa ka wax maqla alcaliimu wax walbana og markaa shaahidku waa maxay inuu ilahay aladi yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi saajidiin ilaah subxaana watacaala ku arka markaad taagan tahay iyo markaad fadhida iyo markaad tiirtaba marka aragtida noocaasi ah waa inay iimaan kuu kordhiso oad tidhahda ilaahay waayo arkaya ilaahay xumaanta kala xishoota marka wa qawluhu baa u daliila ilaahay uri wamaa takunu ma ahaatid fii shanin arrin ma aha ma dhex ahaatid oo mid arrin samaynayo ma noqotin noucu doonayaba ha noqde wamaa tatluu ma akridin min qur'aanin qur'aano minhu kitaabkan kamida walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin camal ma samaysaan ilaa hadduu jirana kunnaa waxaanu ahaanaa calaykum idinka dushiina shuhuudan kuwo idinla socda oo idin daaracanay id wakti tufiiduuna fiihi shaqada aada dhex gelisaan oo aada wadaan ama ha wanaagsanaato ama ha xumaata waxa aayaddu ay tusinaysaa ilaahay subxaana watacaala inuu arrimaheen o dhan la socdo waxa la yidhi arrin kastood ku jirta iyo haddaad qur-aan akrinayso iyo haddaad camal kala qabanayso ilaahay subxaana watacaala arrimaha markaad dhex gelaysid oo dhan waa kula socdaa waa ku arka waa ku maqlaya waa ku ogyahay istir markaa waa is ilaali de oo haddii iminka waxa weeyaan qofka la yidhaahdo arag dadku sida uga baqdaan bataatiin idhahdaan eri eriel dheera halkan taagane hadalka hoos inoogu dhigay inoo gaagaayo ba odhanaya waa kaa dhegeysanaya ka baqanaya sidayn waxbuu idinka gudbin oo dabeetana hadhow baa laydin ciqaabi ya haddii iminka nin oranoo magaalada galo ogow waa lagula socda ma xalaaliyo waxaad leedahay waa la maqlayaa waxaad samaynaysana waa la arkaa waa la ogyahay ama meel qarsoon gal ama banaanka istaag muxuu samaynaya qof so isma ilaalinaya is ilaalinaya oo cidda sidaa ku tidhi ee dee kana awooda badan oo alaali wixii caro gelinaya ama aanay raalli ka hayn bu iska ilaalinaya maxaad u malaynaysaa allah subxana watacala ilaahay ku abuuray nafta ku geliyey indhaha iyo dhagaha iyo qalbiga iyo maskaxda kuu sameeyey ayaa ku yidhi wax allaale iyo waxaad qabanayso waa lala socdaa waa digniin lagu siinay lagu leeya ilaali oo ilaahay subxaana watacaala ogow inuu ku arko oo ku maqlayo uu ku og yahay marka kantarool waa inaad la timaado naftaada inaad kantarooshid wey oo ixsaan markaa ad samaysood ilahay caabudiseeda aragtid oo kale wuxuu yihi sheekhu raximahullah maruu halkaa ku dhameeyey martabadaasi iyo ixsaankana wadaliilu daliilka min asunati sunada kamida ee tusinaya diinta islaamku maraatibta ay ka kooban tahay xadiiu jibraiil jibraiila jibriilna waa la ydhahda jibraiilana waa la ydhahda bilmadi iyo bilqasd labadaba xadiidka jibriil ee almashhuur caanka ah xadiidka jibriilla waxaa loo yihi dee jibriil baa yimi isagoo suurad nin leh deeta rasuulka su-aalahan weydiiyey laakiin maha macnaheedu inuu jibriil xadiidka rasuulka kasoo wariyey ee jibriil qisaduu lahaa wey can cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhu waa cumar bnu khaaab amiiru lmu'miniin qaala wuxuu yihi baynamaa waqti naxnu anagu juluusun aanu fadhino cinda rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka agtiisa data yawmin maalin maalmaha kamida id wakti talaca calayna uu nagu soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi siyaab dharkiisa cadaankiisa uu daran yahay oo aada u dhan cadcad shadiidu sawaadi shacri timihiisa madowgoodana uu daray oo aada u timo madow oo laa yuraa calayhi aan lagu arag dushiisa atharu safar safar raadkii aan lagu arag oo dee dharkuna kama booraysna timuhuna kama basaasaysna daallo kama muuqo ee waa ninkaa dharka cadaad ee timaha madow weya walaa yacrifuhu manaanu garanahayn axadu mid mina anaga naga mid mid anaga naga midina muu garanahayn buuhi ninkaas in nagu cusub bu aha xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi sala allahu alay wasalam nebiga agtiisa ilaa uu fadhiistay faasnada waa tiiriyey rukbatayhi labadiisii jilid ayaa wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi labadii jilidee rasuulka intuu jilbaa ku fadhiistay ayuu labadiisa jilib wuxuu hordhigay labadii jilidee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wawadaca wuxuu dhigay kaftayhi labadiisii waxa weeyaan cukur ama gacanta inteedaa hore wuxuu dhigay calaa fakidihi labadiisa bowda ayuu dul dhigay wa qaala wuxuu yihi yaa muxamedu muxamedow akbirnii waxaad iiga warantaa can ilislaami islaamka iiga waran islaamku waa maxay maxaa islaam faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi alislaamu islaamku waxa weeye an tashhada in aada qirto an laa ilaaha inaanu jirin mid xaq lagu caabudaa ila allahu ilahay mooyaane wa ana muxammadan yeeli maxamed rasuulu llah rasuulkii ilaahay soo diray in la raacay waajibka ahayd uu yahay waa rukunkii koowaad ee arkaanu islaamkeena soo maray marka oo watuqiimu salaata salaada aada oogto oo watu'ti zakaata zakadana aada dhiibto zakada xoolaha xoolaha nool iyo kuwa waxa weeyaan moodkaaba iyo zakadii dadka laga qaadayo zakaatulfitrigiiya oo tasuumu ramadaana bisha ramadaan inaad soonto hadaad tahay qof muslim oo qaangaada oo dad qaboon xanuunsanahay oo safarna aan ku jirin oo dee beledkiisii jooga wax kaloo soomka udiidaan aana jirin oo taxuja albayta gurigana aada xajido gurigana waxaa looga jeedaa kacbada soo hor aynu tilmaanay in istatacta haddaad u awooddo ilayhi xaggiisa sabiilan jid haddaad awood u hesho tegitaanka xajkana waa inaad tagto qaala wuxuu yihi ninkii sadaqta run baad sheegtay buuli oo islaamku waa sidaa wey marka islaamku intaba waa ka badan yahay soo maha waxyaabo kale waxaa jira islaamnimada kamid oo aan shantan ahayn maxaa shantan markaa loogu soo ururiyey islaamki waxaa loogu soo ururiyey shantani iyagu wakti walba waa waajib laakiin waxyaabaha kale had iyo jeer ale waajibnimadooda sabab baa keensata ama waxa weeyaan waktiyo gaaro mucayana baa lagu xigay dadka oo dhanna waajib bay ku yihiin shantan oo qof walba dee muslima waa laga rabaa shahaatinku muslim ma noqon maayo di ilaa shahaatinku uu la yimaado salaadiina waa laga rabaa zakadii soomkii iyo xajkii qaala wuxuu ihi sadaqta run baad sheegtay facajibnaa lahu waanu la yaabnay buu yihi cumar yas'aluhu wuu weydiinayaayo wayusadiqu haddana run baad sheegtay buu leeyi oo dee qofku markuu cid wax weydiinayo waxaa loo fahmaya inuu shaygaa jaahil ka yahay mo laakiin marka intuu isagu su-aashii keeno haddana marka looga jawaabo ihahdo waa runtahay waa sidaa aad tidhi waa lala yaabay waxaa laodhanaya haddana muxuu ka weydiinaya hadduu marka horeba garanayaba oo isagu uu rumaynayaba qaala wuxuu ihi faakbirnii iga wara can iliimaani iimaanka qaala wuxuu ihi iimaanku waxa weeye an tu'mina billahi inaad ilaahay rumayso jiritaankiisa inuu rabbinimadiisa inuu cibaado la gaar yahay magacyadiisa sifaadkiisa wamalaaikatihi malaaigtiisa waa inaad rumayso wa kutubihi kutubtiisana waa inaad rumayso wa rusulihi rusushiisa waa inaad rumayso walyawmi alaakhir qiyaamahana waa inaad rumayso wa tu'mina waa inaad rumayso bilqadari qadarkii khayrihi wa shar khayrkiisa iyo sharkiisaba qaala wuxuu ihi sadaqta run baad sheegtay waa sida ah iimaankuna waa intaas waa arkaan liimaan markaa bal hadda u fiirso oo islaamku wuxuu ku saabsan yahay acmaasha daahirka ee muuqata iimaankuna waa acmaasha baatinka ah ee qalbiga laga qabanayo qarsoon marka islaam iyo iimaan meel lagu wada sheego midna wuxuu ka turjumayaa acmaasha muuqata ayuu islaamku ka turjumaya iimaankuna waxa uu ka turjumayaa oo uu ka hadlaya acmaasha baatinka inaad ilaahay rumaysan tahay iyo in kale yaa ogaan kara de waa shay qarsoon haddaad dusha aad ka tiado ashhadu an laa ilaha illa ana muxameda rasuulullah gaalnimana ay ku qarsoon tahay ilahi unba oga dee cid kale ma ogaan karto ilaa aada muujisanayso marka waa camal baatin wey oo qalbiga taasi kale inaad malaaigta rumaysan tahay iyo in kale inaad kutubtii rumaysanta inaad qadarka rumaysanta yowm alaakhir inaad rumaysanta aadoon rumaysnayn ayaad ayaa afka aad ka odhan karta si munaafiqiinto kaleba ilaha waa rumaysan iyagoon rumaysnayn marka waxaan uga jeedna waa acmaal batin oo qalbiga laga qabto qaala wuxuu yihi faakbirnii iga waran can ilixsaan ixsaanka iga waran qaala wuxuu yihi ixsaanku waa an tacbud allaha ilahay inaad caabuddo kaanaka taraahu sidaad aragtid oo kale fain lam takun taraahu haddaanad arkahayn fainahu yaraaka ilaahay subxaanau watacaala isaga ayaa ku arka qaala wuxuu yihi faakbirnii iga waran can isaacati bal saacadda iyo qiyaamihiina iga waran qaala wuxuu yihi mal mas-uuluka la weydiinayaa maha canha iyada laga waraysanayaa biaclamo mid uma aqoon badan min asaa'ili kan weydiinay oo markuu leeyahy saacadda iga waran macnaheed waxaweyaan goormay dhacaysa markaa nebi maxamed wuxuu leeyahy kan la weydiinayo nebi maxamed ahi ugama aqoon badna waktiga ay dhacayso kan weydiinayo jibriila oo dee sida aanu u garanahayn jibriil goorta qiyaamuhu u dhacayo iyaanu nebi maxamedna u garanayo ilaahay ayuun baa garanaya goorta qiyaamuhu udhacayo qofka sheegtay idhahda qiyaamo goortu dhacayaan idiin ogahayna waa beenaale wey qur-aanka iyo sunada rasuulkaba caleyhi salaatu wasalaam beeniyey ilahay un baa cilmuhaa cinda allah cilmigeeda ilaah un baa hayo laa yujaliha liwaqtiha ilaa huwa ilahay waqtigeeda cidna ilahay ma tusiyo nebi maxamed oo aa kii cilmigii waxyigaba laynoogu soo dhiibay ee ihi garan maayo saacadda waktigeeda ay dhacaysa inaad garataano muhim ma aha laakiin waxa muhimka waxa weya maxaad u diyaarsata si awgeed sidee bukhaari ku timi nin reer miya rasuulka u yimi oo wuxuu yihi mata saaca qiyaamo goormu dhacaya rasuulku wuxuu yihi maa acdadka laha ugamu jawaainba goorku dhacaye garan maayo waan garanayaa toona ma waran ee muxuu yihi maxaad u diyaarsata waa dhacaysaa saacadda qiyaamo waa kacayaa maxaad u diyaarsatay ee aada horumarsatay shaygaasaa ku anfacaya waxaanay sheeganayaan qiyaamo walba intaa iyo shii buu dhacaya shi iyo waxaas waxaweyaan wax asal lama oo nusuusta waxa weyaan ay sheegtay qaala wuxuu yihi hadda haddaanad garan qiyaamo goortu dhacayo fa akbirnii ga waran calaamaaraatiha calaamadaheeda bari ga waran oo dee qiyaamo wuxuu leeyahay calaamado ka soo horeeya calaamadahaas waxay uqaysmaan kuwo waaweeye iyo kuwo yaryar kuwa waaweyn waxaa kamida toban uu sheegay rasuulka alayh salaatu wasalaam uu yihi ilaa tobanka ad aragtaan qiyaama dhici maayo tobankaasi waxaa kamid ahaa dajaal ilaa uu soo baxo oo dajaal marka hore inuu nin wanaagsan yahay buu sheeganaya oo saalix kadibna nebinimu sheeganaya kadibna ilaahnimu sheeganaya markaasaa dadka lagu fitnaynaya waxaa la tusayaa waxyaabo dadka qaarkood ay ku fitnoobayaan awaamir buu bixinaya amarka sidiisa u fulay ilaahay baana subxaana watacaala arrimaha si dee fulinaya ama ridaya oo dadkaa lagu imtixaamaya waxaa kaloo kamida markaa dajaalna waa in laga digtoonaado rasuulka alayh salaatu wasalaam aada iyo aad buu uga digay ilaa saxaabadu ay yidhaahdeen siduu rasuulku uga digay waxaaban u malaynaba inuu kaintan soo dhex socdaba ninku ninkan dajaal la yidhaahda dajaalada imika waa joogaa jaziiradahaasi ku xidhan yihi bal gaalahaas oosha jaziiradda wax ku xidhan yihi waxaa dhacday waktigii rasuulka alayh salaatu wasalaam tamiimu daari nin la odhan jiro markiisa hore kiristaan ahaa marka dambe saxaabi noqday oo islaamay ayaa wuxuu yihi doon baa nala qarqoonto jaziiradaasa ay nagu tuureen mawjaduud jasiiradaasi markaa kusoo arkeen dajaal isagoo ceel ku xidxidhan oo markaa uu sheegay inuu dajaal yahay rasuulka marka u sheegayna rasuulku inuu saxaabadii ukhudbadeeyey uhi waar dajaalkan idinka sheekeyn jiraan idiin sheegi jiray tamiimu daari baa war ka keenay oo baldhegay markaa rasuulku wuxu uhi huwa fii baxri sham wa fii baxri lyaman baddaa yamanta ama baddaa sham buu ayuu ku jiraa jaziiradahaasi ku yaala cid weli soo sheegtayna ma hayno dadka ugu badana raacaya waxa weeyaan buri rasuulka alayh salaatu wasalaam reermihig iyo dumarka waa dajaaligaa ku fara badan rasuulku wuxu uhi alayh salaatu wasalaam ninku hooyadiibuu xirxirayaa oo gabadhiisuu xirxirayaa waa dajaal baa looga taagi lay oo ay ku yaacaya oo laga celin kari lay markaa dajaalkii weynaaba intaanu iman dajaaladii yaryaraaba waxa weeyaan ummadda ay ku fidnow kuwii saaxiriinta iyo faaliyayaasha iyo fooxisooyinka iyo waa dajaalada yaryar wey waa dajaal bay la noocin dajaajila asigaar waxaa kaloo kamid a calaamaadka saacadda nuzuulu ciisa nebi ciise inuu soo dego oo nebi ciise dee mu dhiman nebi ciise ilaahay subxana watacaala kor u qaaday oo rabkii bal rafahahu llahu ilay waa soo degi doonaa markaa ummadda nebi maxamed buu kamid noqon doonaa diintii nebi maxamed buu wax ku xukumi doonaa waxaa kamida oo isagaana dajaal dili doona oo baabu lubdin meesha la idhaha ku dili doona waxaa kamida yajuuj wamaajuuj labadaasi qabiile bilqarneyn ilaahay uu dirae meesha uu ku ooday ilaahay ba meeshay ku oodan yihiin waa qodayaan meeshaasay qodayaan qodayaan gidaarkaas leeyihin ka soo baxa markaasay iskaga keena berri baynu dhamayn doonaa inaga mariya iyadoo sideedii kusoo noqotun bay umanayaan dabeete waxa weeyaan ilaahay markuu ogolaaday inay soo baxaan bay soo baxayaan dhulkay fasaahadinayaan ay kharibayaan marka waxaa kaloo kamid ah calaamaad saaca waxaa la yidhaha daabada oo aynaan suuradeeda iyo kayfiyadeeda aynaan garanahayn laakiin laynoo sheegay waxa weeyaan inay dadka calaamadinayso oo kaafir iyo muslim halkaa ay kaga kala dhufanayso waxaa kamida qoraxda kasoo baxda galbeed waxaa kamida halaathatu khusuuf saddex dhulgo u yihi khasun bilmashriq iyo khasun bilmaqrib iyo khasun biljazirati alcarabiya oo bijaziirati alcarab dhulgo ka dhici doona bari iyo mid galbeed ka dhici doona iyo mid jaziirat alcarab ka dhici doona jaziirat alcarab waa dhulka iminka khaliijka la yidhahdo iyo yaman intaasa jaziirat alcarab la yidhahdo waxaa kaloo kamid ah calaamadaha waawey rasuulku sheegay naarun oo takhruju min qahri cadan dab kasoo bixi doona waxa weeyaan cadan gunteed oo dadka ururin doona yaxshuru naas taxshuru naas ilaa sham meesha la ydhaha kaxayn doona oo rasuulku yihi meesha ay ku beriyaan ba kula berya meeshay ku qaylulustaan waa kula qaylusanaysa waa daba socda dabkaas dabka waa daba socda waa min calaamaat saaca alkubra tobankaas calaamado yaroo fara badanna waa jiraan oo qaar badanoo kamidi ay dhaceenba marka wuxuu ihi bal iga waran calaamadihiin qaala fa akbirnii can amaaraatiha qaala wuxu uhi antaliga waa ina dhasho alaamad addoontii waa ina dhasho rabbataha sayidkeedu waa inay dhasho macnaheeduna waxa weeyaan bay dhahan culimada qaarkood waalidinkaarnima dhacaysa waalidinkaarnima waxaynu dhahno oo waxa weeyaan qofkii waalidka ahaa ayaa caruurtiisa ay ula dhaqmayan si addoomaha loola dhaqmoo kale sidaa waa la yihi waxaa kaloo yidhi macnu waxa weeyaan waxaa farabadanaya addoomaha dabeetana waxa weeyaan addoomihiiba dee laisukiibiibiyaa la kara iibsanaya marka nin baa addoon le dabeetana ilmey u dhashay wuu sii iibiyey saasay ku tagtay dabeeta haddana waxa weeyaan inankeedii isma garanayaan marka inankeedia markaasi laga yaabaa inuu addoonsado oo addoon ay unoqoto marka macaanida noocaasi ayaa lagu fasiray wa an tara inaad aragtid ayaa kamid a alxusaata kuwa kabaha le alcuraata qaaqaawan ee alcaalata caydha ah ee ricaaa shaa xoolo jirka ah oo yatataawaluuna u baratamaya fi lbunyaan isugu faanaya dhismayaasha oo macnaheedu waa maxay waa in miyiga laga soo hoydo o magaalada la isugu yimaado oo reer miyiga qaylooda raacan jiray oo isugu faanayo fooqaqay dhisteen la arko anaa kaa guri wanaagsan anaa kaa guri dheer qaala wuxuu yihi famadaa waa iska tegay ninkii su-aalaha weydiinayo falabitna waanu nagaanay maliya wakti baanu nagaanay yar faqaala wuxuu ihi yaa cumaru cumar waa tadri miyaad garanaysaa mani saa'ilu rasuulkaa wuxuu yihi cumarow kan su-aalaha weydiinaya miyaad garanaysa qultu waxaan iduugu yihi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa garanaya qaala wuxuu yihi haadaakani jibriilu waa jibriil oo ataakum idin yimi yucallimukum isagoo idin baraya amra diinikum diintiina isagoo idin baraya oo su-aashu waa nooc kamida taxliinta ama bari oo ininkaa dad meel fadhiya haddii nin sheekoo la joogo aada su-aalo weydiiso si ay uga faa'idaystaan waxaad wasiila ayaad la timiyo dariiqa ay wax ku bartaan markaa su-aalihii rasuulka uu weydiinay rasuulkuna uu ka jawaabayo rasuulku wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tacliim ahayd baritaan saxaabada uu baraya amr diin marka xadiidka shaahidka ku jira waxa weeyaan in islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii saddexdaa shay jibriil rasuulka weydiiyey rasuulka uu ka jawaabay in lagu magacaabay diintii lagu magacaabay marka diin saddexdaa martabo ayay ka kooban tahay mid welibana arkaan buu leeyahay islaamku sharu kuleh iimaanka oo lix leh ixsaanka oo rukun qura leh wallahu aclam waaxkum bilahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ودرسجيني لحالي كم لها دروس متقاعدين من كتاب كان يراهده الأصول الثلاث وحين صدق أن يصل في كواد وها معرفة العبد ربه addoonku rabbigii inuu garto iyo asalkii labaad oo ahaa macrifatu diin lislaam diinta islaamka qofku inuu garto waxa waynu gelaynaa alaslu thaani asalka saddexaad ee kamid ahaa usuushii saddexda ahayd ee qofka waajibka ay ku ahayd inuu barto oo uu ku camal falo asalka saddexaad waxa weeyaan buu yihi sheekhu macrifatu nabiyikum manaa nebigiina inaad garataan haddaad muslimiinta tihiin nebigii muxamedin ahaa sala allahu alayhi wacala alih wasalam garashada rasuulka la garto waxaa soo hoosgelaya in la garto nasabkiisa iyo in la garto rasuulka da-diisa caleyhi salaatu wasalaam iyo meesha uu ku dhashay in la garto rasuulka caleyhi salaatu wasalaam goorta loo waxyooday iyo sida loogu waxyooday iyo in la garto rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hijiradiisii in la garto rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha lala soo diray ee dadka uu la yimi ee ilaahay subxaana watacaala uu waxyooday guud ahaan in la garto taariikhdii rasuulka iyo siiradiisii iyo dhaqankiisii wahuwa rasuulku muxamed ibn cabdillaahi weeye ibn cabdilmualib ibni haashim rasuulku calayhi salaatu wasalaam magacyo badan ayuu lahaa waxaa magacyadiisa kamida muxamed waxaa kaloo magacyadiisa kamid ahaa axmed sida nebi ciise calayhi salaatu wasalaam uu kusii bushaareeyey ee reer banu israa'iil ugu sheegay suuratu saf ilaahay uu noogaga warramay subxaana wa tacaala waxaa kaloo magacyada rasuula kamid ahaa almaaxi oo macnihiisu yahay kii tirtiraayo ee masaxaya baabiiniyo kufriga iyo gaalnimada waxaa magacyadiisa kamid ahaa alxaashir oo macnihiisu yahay kii u dambeeyey isaga iyo ummaddiisu ay u dambeeyeen ee xagga qiyaamaha imahan aanay cidi ka xigin waxaa kaloo magacyada rasuula kamid ah alayhi salaatu wasalaam alcaaqib oo macnaheedu yahay kii rususha lagu khatimay ee cidinaani ka dambeeyin shantaa magac rasuulku isagaa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay magacyadiisa kamid yihiin sida kusoo aroortay xadiidka imaam albukhaari uu warinayay raximah llah rasuulka markaa aabihii waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu cabdilmualib baniha wuxuu kamid ahaa markaa reer banu haashim reer banu haashimna waxay kamid ahaayeen quraysh wa haashim min quraysh buuri wa qurayshun min alcarab qurayshina carab bay kamid ahay waalcarabu min duriyati ismaaciil carabina waa caruurtii iyo safiirtii nabiyullahi ismaaciil ismaaciilkii ibni ibraahim ahaa ibrahim inankiisi nabiy llahi ibrahim alkhaliili ibraahimkii ilaahay uu jeclaa subxaana watacaala jacaylka u dambeeya si ilahay uhi waitakhada allahu ibrahima khaliila rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu ka doortay waladu ismaaciil ismaaciil caruurtiisa wuxuu ka doortay kanaana qolada la yidhaaho kanaanana waxa ilaahay uu kasii doortay quraysh qurayshna waxa ilaahay uu ka doortay bani haashim rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu kasii doortay reer bani haashim marka rasuulku wuxuu aha alayhi salaatu wasalaam dadka ilaahay uu abuuray ka ugu nasab wanaagsan ee ugu nasab nadiifsan ayuu ahaa rasuulka hooyadiina waxaa la odhan jiray aamina bintu wahab ayaa la odhan jiray waxaa rasuulku uu ku dhashay alayhi salaatu wasalaam magaalada maka waxaanu dhashay sanadkii la odhan jiray caamulfiil waa sanadkii qoladii maroodiyaasha wadatay ay kusoo duuleen kacbada ilaahay uu kaga warramay suuradda alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil ilaahay uu diray shimbiraha kooxaha ee dhagaxanta ku tuuraaya ee ka dhigay dabeeto kuwii gaalada ahaa ee kacbada kusoo duulayay sidii bal la gooyey oo kale alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim tayran abaabiil shimbiro kooxa kooxa buu ilahay uu ku diray tarmiihim bixijaarati min sijiil taasi oo ku tuuraysa dhagaxaan naar fajacalahum kacafin ma'kuul waxa ilaahay uu ka dhigay sida balka ama caleynta la cunay oo kale macanaa waxyaabaha haraag ee nafta lahaayna ka hadha ilaahay waa baabiyey subxaana watacaala caamkaa iyo sanadkaasi caamulfiil la odhan jiray ayuu rasuulkana dhashay calayhi salaatu wasalaam bisha rabiic alawal laakiin lama garanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinta uu dhashay bishu intay ahayd oo taa muarikiintu waa isku khilaafeen maalin isniinayo markaa rasuulku uu dhashay calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulku dhalashadiisii umuu qaban jirin wax xusa ama ixtisaal saxaabaduna saasoo kale may samayn jirin calayhi dushiisa ha ahaata iyo wa calaa nabiyina nebigeenaba dushiisa afdalu salaati salaata ugu fadli badan iyo wasalaami nabadgeliyo asalaam waxaa looga jeedaa ammaanta ilaahay uu ammaano rasuulka uu ka ammaano xagga sare walow rasuulka waxa usugnaa min alcumri da wuxuu ka gaadhay halaatun wa situuna sana saddex iyo lixdan sannadood ayaa rasuulka cumrigiisu ahaa markii la oobsaday minhaa waxaa kamid ahaa saddex iyo lixdanka arbacuuna afartan qabla nubuwa ka horeeya nebinimada oo rasuulka waxaa loo waxyeelay isagoo afartan jira waa kusoo arortay xadiidka bukhaari iyo dad kaleba ay wariyeen oo anas binu malik uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxua mid dhexdhexaad ah mid dheer buu ahayn buulo dadka ka dhex muuqdo dheerkiisuu ka dhex muray mid gaabanna muu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu ahayn mid cadaankiisu aada u u daran yahay manuu ahayn mid xagga madaba u dhow ee midabkiisu waxaa kalqamar oo kale bayax rasuulku calayhi salaatu wasalaam timihiisu markuu sifeynayay wuxuu yihi muu ahayn mid tim adag mid timihiisu aada oo u jilicsan yihiin na muu ahayn dhexdhexaad buu xaggaana ka ha rasuulku wuxuu ilaahay u waxyooday buu yihi afartan sanadood markay u dhammaadeen waayo xaaladaasi waa xaaladda qofku uu dhammaystirmo jir ahaan iyo caqli ahaan sida ilaahi subxaana watacaala qur-aanka uu ku tilmaamay wa halaaثun wa cishruuna saddex iyo labaatan sanadoodna nebiyan buu ahaa mid loo warramay wa rasuulan oo la diray saddex iyo lixdankaasi afartan nebinimada waa ka horeeyey saddex iyo labaatan sanadoodna waa intuu rasuulku ah alayhi salaatu wasalaam nebi loo waxyoodo la diray nubia waxaa rasuulka lagu nebiyeeyo loogu warramay biiqra suuratu iqra oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam suuradda u horeysay ee loo waxyoodo waxay suuratu iqra oo sida caaisha ay tilmaamaysa xadiidka bukhaari uu wariyey god ku yaalay buurta xiraa la yidhaahdo iminka maka ku qabsan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay subxaana watacaala ugu keli noqon jiray ilaahay ku xusi jiray halkaasu markaa malaku jibriil ugu yimi marka inta uu qabtay oo uu ciisiyey ayaa wuxuu yihi iqra akri